بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إلى الرفيق الأعلى الانتقال إلى الرفيق الأعلى مصنف كميشان darsigeennaan wuxuu noogu sheegi doonaa dhimashadii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo adduunkan uu ka tegey oo alrafiiqu alaclaa rafiiqii sarreeyey ou aaday xaggiisa ayuu nooga warramayaa marka ila alrafiiqi alaclaa waxaa weeye alintiqaal guuris oo loo guuro ama wareegid loo wareego ila alrafiiqi alaclaa yacni saaxiibkii sarreeyey xaggiisa loo wareego marka musanifku wuxuu yidhi raximah ullaahu macaalimu tawdiici yacni xalay waxaan soo marnay darsigeennii usaamat bni zayd markii uu nebigu diray iyo ciidankiisii toddobada boqol ahaa meesha juruf la yidhaahda markay joogaan nebiguna xanuunkii ku batay inay halkaasi joogeen ilaa nebiga uu ka dhinta calayhi salaatu wasalaam marka intuusan nebigu dhimanin calaamadihii inuu nebiga ummaddiisii sagootinayo tusayey ayuu musanifku meesha noogu sheegayaa marka wuxuu yidhi macaalimu tawdiici macaalimu tawdiic sagootinta calaamadaheedii wey nebiga ummaddiisii uu sagootiyey wadaac uu ku sameeyey calaamadihii ay lahayd ayuu cunwaankan musanifka ka dhigay raximahullah bacdamaa ballaqa markuu gaarsiiyey rasuulullaahi sal allahu calayh waaalih wasalam alrisaalata rasuulka alle calayhi salaatu wasalaam markii uu gaarsiiyey alrisaala yacni dadkii uu gaarsiiyey risaaladii oo risaalatu tawxiid uu gaarsiiyey risaalatu alkitaabi wasunna uu dadkii gaarsiiyey waadda alamaanata ammaanadii rabbi u soo dhiibay oo lagu kallifayna uu gutay oo dacwadii iyo risaaladii ah nebinimadii loo soo dhiibay iyo waxyigii oo gudbiyey wa nasaxa alummata ummaddii ummatu muxamedna uu u naseexeeyey oo dantoodii uu tusay oo u khayr miiray yaa bada'ad waxaa bilaabatay talaa'icu alwadaaci sagootinta muqadamaadkeedii iyo wixii hordhaceedii ahaa ayaa markaas bilowday geerida wixii ka soo horreeyey oo muqadimaad la yidhaahdo horudhaca inuu sagootintii nebiga ummaddiisa sagootinayay baa bilaabatay buu yidhi dalaa'icu alwadaaci tegitaankii iyo sagootintii muqadamaadkeedii iyo horudhaceedii min addunyaa adduunka oo wadaaco adduunka uu ka taga nebiyulaahi moxamed muqadamaadkeedii iyo horodhaceedii ayaa markaasi bilowday weeyaan taasoo tattasimu ay tattadixu muuqanayso ka muuqanaysa fii aqwaalihi nebiga hadalkiisa ka muuqanayso hadalladii nebiga fii aqwaalihi nebiga hadalladiisii ka muuqanayso wa afcaalihi ficiladii nebiga ka muuqanayso yacnii muqadimaadkan iyo horodhacyadani waxay ka muuqanaysaa aqwaashii nebiga uu ku hadli jiray inay ajashiisii dhowdahay dhimashadiisii ama ficiladii uu samayn jiray in wakhtigiisii uu dhow yahay tusinayo ayay ka muuqanaysaa buu yidhi wuxuu ka bilaabay marka ictakafa fii ramadaan min asanati alcaashira ishriina yowman afcaashii buu ku bilaabay ficil afcaasha nebiga uu sameeyey intuusan dhimanin ka hor ictakafa wuxuu ictikaafay uu ku nagaaday masjidkiisii fii ramadaana bishii ramadaan min asanati alcaashira oo ka mid ah sannadii tobnaad iyo cishriina yowma labaatan maalmood buu ictikaafay intuusan sannadaa tobnaad wixii ka horreeyey nebiga ictikaafuu samayn jiray oo masjidu rasuulillaahi sal alla alay wasalam uu ku ictikaafi jiray laakiin mar wuxuu ictikaafi jiray cashru alawal min ramadaan mar awsadkuu ictikaafi jiray marna wuxuu ictikaafay tobanka ugu dambayso cashru alawaakhir laakiin sanadkan labaatan maalmooduu ictikaafay taa marka maxay ku tusaysaa widaac inuu samaynayo oo cibaadadii isagoo cibaado badan sameeyey inuu adduunka ka tago uu doonayo midda labaad wacaaradahu jibriilu jibriil baa nebiga u soo bandhigay bilqur'aani qur'aankii iyo maratayni laba jeer usoo bandhigay laba jeer buu usoo bandhigay baynamaa inta ay sanadkan wixii ka horreeyey bil kastoo ramadaan ah markuu malakul jibriil u yimaado fayudaarisuka alqur'aan qur'aanka buu muraajaca la samayn jiray laakiin hal mar buu la samayn jiray sanadkaanna laba jeerba qur'aankii ayuu u soo bandhigay oo muraajaca la sameeyey malakuljibriil taana waxay tusaysaa yani wakhtigiisi inuu dhow yahay bay tusinaysaa weeyaan midda saddexaad wa qaala libnatihi faatima gabadhiisii faatima bintu rasuulillaahi ayuu wuxuu ku yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam laa araa daalika arrinkaas u arki maayo ila iqtiraaba ajali ajashaydii dhowaanshaheedii ay dhowaatay mooye wakhtigii aan dhiman lahaa dhowaanshaheedii mooye wax kale u arki maayo buuli yacnii arrimahan jibriil oo muraajacada ila sameeyey labada jeer waxa weeye ikhtiraabu ajalii ajashayda dhowaanshaheedii dhimashadaydii mooye wax kale u arki maayo midda afraad wuxuu yidhi wawaddaca mucaadan mucaad ibni jabal ayuu sagootiyey ila alyamani yaman ayuuna u sagootiyey markuu aadayey fa awsaahu marka nebigu waa la dardaarmay mucaad markuu yaman u dirayey ayuu nebiga dardaaran siiyey dardaarankiisii waxaa ka mid ahaa markuu u dardaarmay uma qaala markaasuu wuxuu yidhi markuu dardaarankiisii iyo dabadeed iyo wuxuu nebigu yidhi yaa mucaadu mucaadow innaka adiga casaa waxaad mudan tahay oo la arkaa allaa talqaanii inaadan ila kulmin bacda caami haada sanadkaygan oo kana wixii ka dambeeyo inaadan ila kulmin baa la arkaa walacallaka waxaad mudan tahay adiga oo la arkaa mucaadow an tamura inaad soo marto bimasjidii masjidkaygaan oo masjidu rasuulillaahi ah haada oo kana inaad soo marto iyo wa qabrii qabrigayga inaad soo marto yacni nolol igu soo gaari maysid wey inaadan nolol igu soo gaarin soo noqodkaada yaman aad ka soo noqonayso ayaa la arkaa buu yidhi masjidkayga aad soo siyaarato qabrigaygana aad timaaddo sidaa aad ku soo marto ayaa la arkaa markuu intaa yidhi mucaad wuxuu gartay nebiga inuusan nolol ku soo gaaraynin fabakaa mucaadu mucaad ibni jabal wuu ooyey jashican ay jazacan lifiraaqi ilfihi yacni argagax uu argagaxayo yacni wuxuu ku argagaxayaa lifiraaqi rasuuliillaahi sala allahu calay wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam weyntadiisii oo weyn doono oo faaruqaya kala tegi doonaan arrintaas argagax uu ka argagaxayo daraaddeed buu mucaad la ooyey weyaan marka jashiic markii la yidhaahdo oo shiinka la hoos dhigaa waa bimacna alfazaca la yidhaahdaa laakiin jashac markaad tidhahdo shiinka kor dhigto waa qofka hunguriga jecel oo dhuuniga la yidhaahdo ayaa la yidhaahdaa hunguriga badan baa jashaca la yidhaahdaa marka tan jiinkashiinka uu hoos dhigan yahay marka fabakaa mucaadun jashican argagax darteed ayuu la ooyey oo ka argagaxayo la oynayo lifiraaqi rasuulillahi sal alla alay wasalam nabiyullaahi moxamed faaruqidiisa oo weyn doono darteed oo la oynayo midda shanaad waxa weeye waqaala sal allahu calayh waali wasalam rasuulka allah ayaa wuxuu yidhi fii xajat lwadaaci xajat lwadaac oo darsigii aan xalay ka soo baxnay ihi ayuu wuxuu yidhi miraaran in badan oo dhowr jeer uu ku celceliyey lacallii laa alqaakum bacda caami haada lacallii laa axaju bacda caami haada kalimaadkaasuu nabigu ku celcelin jiray lacallii waxaan mudanahay laa alqaakum inaanan idinla kulmin ama lacallii waxaa la arkaa laa alqaakum inaanan idinla kulmin bacda caami haada sanadkaygan oo kana gadaashii inaan idinla kulmin walacallii waxaan mudanahay oo la arkaa laa axuju bacda caami haada sanadkaygan kadib inaanan soo xajinin oo xaj dambe aanan imaanin ayaa la arkaa buu yidhi wa kaana nusuulu qowlihi tacaala allah sarreeye hadalkiisa soo degistiisii oo alla hadalkiisii soo degay oo ahaa alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina aayaddaa fii suurati almaa'ida ku jirta oon xalay soo marnay soo degisteedii وكذلك سدو كله نزول سورة النصر سورة النصر وإذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا سودقستيدي أي سودقتي آيات داس إي سورة دان سودقستودي با وحي أحايا إشعارا ogeysiin oo la ogeysiinayo biannahu nabiga calayhi salaatu wasalaam faraqa inuu faaruqo dhammaystiray min muhimmatihi fi dunya muhimmadii iyo sha'nigii iyo dantii adduunka ou lahaa inuu dhammaystirtay wakhtigiisi inuu u dhammaaday oo danihiisa uu gutay wixii mahaamtiisii ahaa muhimmooyinkiisii iyo arrimihii waaweynaa oo loo soo diray inuu gutay oo dhammaystirtay walidaalika sidaa darteed baa sumiyat lagu magacaabay bixajat alwadaac xajkii nebiga uu xajiyey ayaa waxaa lagu magacaabay xajkii sagootinta ummadda la sagootiyo ummatulmuslimiin nebiyulaahi moxamed uu sagootiyo ayaa lagu magacaabay ay inahu nabiga calayhi salaatu wasalaam waddaca annaasa dadkiibuu sagootiyey muxuuna u sagootiyey liyantaqila inuu u wareego oo u guuro ilaa rabbihi subxaanahu wa tacaala rabbigiis inuu aado oo ilaahay oobsan doono ilallaahi wa ilaa jannatihi ou aado wa ilaa ridaah inuu aado darteed buu maar dadka u wadacay weyaan wa fii awaa'ili shahri safar marka weli waxaan ku jirnaa calaamadihii alaa'icii ay tusinaya nabiga geeridiis inay dhowdahay ayaynu weli ku jirnaa wa fii awaa'ili shahri safar bishii safar yacni qodobkii sideedaad wey bishii safar bilowgeedii bisha safar bilowgeedii yuu kharaja nebigu u baxay ilaa uxudin magaalada meesha uxud la yidhaahdo oo haswat uxud ay ka dhacda buurta uxud xaggeeda ayuu nebigu aaday fa sallaa markaas wuxuu ku soo tukaday cala shuhadaa'i shuhadaa'u uxud dadkii uxud ku shahiidoobayo shuhadadii meeshaa lagu dilay ayuu salaad ku soo tukaday oo u soo duceeye nebiga calayhi salaatu wasalaam kalmuwadici nebigu waxaabad moodaada kalmuwadici mid sagootinayo lilaxyaa'i dadka nool iyo wal amwaati kuwa dhintayba sidii dadkii noolaa uu u sagootiyey iyo kuwii dhintayna ugu tegay inuu u duceeyo oo salaad iyo khayr ducaa ilaahay uga baryo oo salaad uu ku tukado u aaday weeyaan uma markuu uxud ka soo laabtay insarafa ila almimbari nebigu wuxuu u wareegay oo aw fuulay mimbarkiisii ayuu ku istaagay fa qaala markaasuu wuxuu ku yidhi dadkii ana faratun lakum ana anigu faratun waxaan ahay yacni celalyo ayaan ahay lakum idinkaan idiin ahay weeyaan marka faradka asal ahaan waxaa la yidhaahdaa waxaa loo isticmaalo akaru maa yustacmalu waxa loo isticmaala midka ugu badani waxa weye alfarad marka la yidhaahda wa asabqu ila almaa'i liicdaadihi wa tahyi'atihi baa la yidhahda marka qofka xoolaha ay maarata ceelka u socdaan dadka ka hormaro oo ceelkii iyo biyihii usii diyaariyo weelashii ay wax ku cabi lahaayeen iyo u diyaariyaan kuwaas oo ceelalyada la yidhaahdabaa faradka loo isticmaalaa xagga luqada carabiga taasaa ugu badan marka anaa idinka hormarayo oo xawdkii iyo jannadii iyo kulli anaa idinkaga sii hormarayo wixiinina idiinsii diyaarinayo saasoo kalebay u jeedaa nebigu wa ana aniguna shahiidun mid markhaatiya baanahay calaykum idinkaan idinku markhaati kici maalinta qiyaamaha anaa idinku markhaati kacayo lanna ummata muxamed nabiyulaahi moxamed uu ku markhaati kacaya sida ummadaha kaleba ambiyadooda ugu markhaati kacayso maxaa yeele fii suurati nisa allah wuxuu leeyahay fakayfa ida ji'naa min kulli ummatin bishahiidin wa ji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida adigana aan kula imaana nabi maxamedow adaa ummaddan shahiid u ah sida ummad walbana ambiyadooda ay ugu markhaati kacayso weeyaan wayakuuna arasuulu calaykum shahiida fii suurati albaqara nabiyulaahi moxamedna markhaati buu idinku noqoni maalinka qiyaamaha inuu xaqiina soo gaarsiiyey ayuu ku markhaati kacayaa weeye wa innii aniga wallaahi allaan ku dhaartaye la anduru waan fiirini mimbarkuu nebigu taagan yahay waan u jeedaa waan arkayaa ilaa xawdii aniga darkaygii baan u jeedaa alaana haddadan la joogo darkii ummaddayda ay ka cabi lahayd oo qofkii hal mar cabaahi laa yadma'u abadan weligii uusan maaragtay oomaynin oo dadka sunniyiinta keliya loo ogolyaho ahlubidaca loo diidi doono waan arkayaa buu yidhi xawdkii nebiga calayhi salaatu wasalaam wa innii aniga uctiitu waxaa la isiiyey mafaatiixa khasaa'ini alardi ardada khasnadaheeda furayaasheedii baa la isiiyey oo la ii dhiibay أو أمس مفاتيح الأرض فرع يعني ملك يعني خزنمه ودباب الإسية أنا الله إيدي بي أي النبي قليه عليه الصلاة والسلام وإني أنيا والله الله كل أرتي ما أخاف بقي مايو عليكم إذنك مسلمين تيي إذنك بقي مايو دشينا أن تشركوا بعدي إن أنا قذا شيدا شرك التي مادان oo ilaahay u sharig yeeshaan nabiga saxaabadiisa ula hadlaya shirki idinka waa kala badbaadeen baa la leeyahay walaakinni aniguse akhaafu waan baqi calaykum idinka dushiinna waxaan uga baqayaa adduunkii baan uga baqi wey an tunaafisuu inaad ku tartantaan fiiha ay fi dunya adduunka inaad ku tartantaan baa idinkaga baqaya shirki idinkaga baqi maaye jacaylka adduunka iyo raqbadiisa iyo tartankeeda ku kala dheeraynteeda inaad u kala u kala hormartaan u kala u tartantaan u kala dheeraysaan taa un baa idinkaga baqaya oo taacadiinna iyo khayrka idinka mashquuliso taa ayaana ka baqayaa wey marka xadiidkaas imaamu albukhaari iyo imaamu muslim labadaba waa ay wariyeen weeyaan وفي أواخر شهر صفر أول وحي أحد قيبتي هره مش الصفر أوائل كيدي بلو كيدي بوها آخر كيبو هدنا كورن وفي أواخر شهر الصفر مش الصفر ليرا هذا دمات كيدي يعني ورك أي دمان ربت أكتيدا أواخر تي أم بالو جيداي خرج وبحي نبي هدنا إلى بقيع الغرقد إلى بقيع qubuurta baqiic la yiraahdo alqarqadi geedka qarqadka la yiraahdana lagu nisbeeyo wey alqarqad waxa la yiraahdaa waa shajara oo yani geed weeye oo hal mitir camal kor u kaco ama ilaa saddex mitir gaaro geed dheeraanayo hal mitir laga bilaabo ilaa saddex mitir gaaro ayaa la yidhaahdaa isla markaana laamihiisa iyo jiridda uu ku fadhiyana ay cad yihiin kaasaa arqadka geedkaasaa la yidhahdaa marka baqiicoo ka baxa baqiiculharqad baa marka sidaa loogu tilmaamaa weeyaan marka baqiic ayuu aaday fii jawfi lleyli habeenka dhexdiisa dhexbartankiisii yani ayuu aaday nebiga gurigiisu inta ka baxay ayuu qabri qubuurtaas soo ziyaaranayay ayuu aaday weyaan marka guriga nebiga iyo baqiic ma kala fogayn waa isku dhowaayeen baqiic iyo waa taqaanaa hadda qofkii masjid nabawi tegey waa uu arkay gurigii nabiga meesha uu ku jiro oo masjidka geeskiisa ku yaallo iyo baqiic inta isku jiraan waad ogtihiin ma kala foga nabiga intuu tago habeenkii ayuu halkaasi kusoo cubro qaadan jiray una soo ducayn jiray dadkaas maaragtay marka isagana baqiicna inuu wadaco darteed buu u tegey wey marka qubuurta waa la siyaartaa laakiin safar looma galo saasoo kale qabriga kuu dhow kusoo cibro qaado laakiin safaraan galayaayo dhowr habeen baan u dhaxayaayo qabriga baan ku ag ictikaafayaayo intaasaan ziyaaro u kor fadhinaynaa waxa weeye wax shareecadan islaamka ka mida ma aha nebiyullaahi maxamedna ma uusan aqoonin weeyaan marka waxaa la rabaa qubuurta kuu ku dhow uta kuna soo cibro qaado nebiga markay cusbaayeen dadka oo xadiisu cahdin bil islaam ay ahaayeen ziyaarada qubuurtao dhan waa uu ka joojiyey sababta wuxuu ka baqaayey sida asnaamta u caabudi jireen inay haddana qubuurta u caabudaan markii iimaankoodii tawxiidkooda uu bislaaday ayuu nabigu ogolaaday sida imaamu muslim fii saxiixi uu ku warinayay kayrkiiba kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri waxaan idinka reebay qubuurta inaad ziyaarataan baan idiin diiday fazuuruuhaa hadda ziyaarta buu yidhi fa innaha tudakirukum alaakhira marka qubuurta waxa loo tago waa laba shay wey marka ugu horraysa inaad ku cibro qaadato waa loo tagaa tan labaad inaa u ducayso sida nabigu ugu ducayn jiray salawaatullahi wasalaamu calayh markuu galo wuxuu dhihi jiray qubuurta assalaamu calaykum daara qowmin mu'miniin wainaa in shaa allahu bikum laaxiquun antum salafuna wanaxnu biladr sidaasuu dhihi jiray markuu salaamo dabadeed buu wuxuu dhihi jiray yacni waa idinka daba imaan doonnaa annagaa idinka imaan doonno idinkaa naga horraysaan annaguna raadkiinnaan ku jirnaa waa idin daba taagannahay buu odhan jiray weeyaan marka qubuurta labadaasaa loo tagaaye in la baryo iyo in maryo lagu xirto iyo in sharad laga galo iyo in owlaad iyo caafimaad la weydiisto iyo waa shirki weyn marka masaladaas aad iyo aad in loogu baraarugaa loo baahanya nabiga qubuurtaasuu tegey fastakfara lahum dembidhaaf u weydiiyey qubuurtiibuu dembidhaaf u weydiiye nabiga asagu ma baryana isagaa dembidhaaf u weydiiye wey wa qaala markaasu wuxuu ku yidhi innaa bikum laaxiquun innaa annagu laaxiquuna kuwa idinka daba imaan idinsoo haleeli baan nahay bikum idinkaan idinsoo haleelayna idinka daba imaanaynaa buuyii wayowmu litnayni maalintii isniinta ahayd alakhiiri ee ugu dambaysay min shahri safar bisha safarna maalinka ugu dambaysay ahaa yuu shahida rasuululahi sal al wasalam nabiga wuxuu ka qayb galay oo xaadiray janaazatan dad mayd dhintay janaasadiisuu ka qayb galay filbaqiici meesha baqiic la yidhahdo maqbarada baqiic la yidhaahdana lagu aasayey buu nabigu ka qayb galay marka qaalat caaisha markii uu nabiga ka soo noqday baqiic ayaa caaisha hadalkan leedahay qaalat caaisha caaisha baa waxay tidhi rajaca nabigu wuxuu ka soo noqday min albaqiici baqiic qubuurteedii oo qofkii la aasayay markii la soo aasay buu nabigu ka soo noqday wa ana aniguna ajidu aan helayo sudaacan madax xanuun aan fii ra'si madaxayga ka helayo xanuun aan madaxayga ka helay sudaac madax xanuun baa anna i hayay anuu madaxa i xanuunaya buu nabigu baqiic ka yimid wa ana aquulu anigana aan odhanayo waa ra'saah alla madaxaygooy oo kala way yacnii waadaasi nud baa la yidhaahdaa yacnii qofka fajaca ou haya ama xanuunku haya iyo baa kelimaddaa adeegsado xanuunkaygiiow oo kale adoo yidhi madax xanuunkaygiiow bimacnaa madax xanuuna a hayo weeyaan faqaala markaasu markay gabadhii caaisha ay tiri madaxay xanuunayo nabiguna madaxa xanuunaya markaa wuu jirana faqaala markaasuu nabiguna yidhi bal iska dhaaf adiga inuu madax xanuun ku haye ana aniguna wallaahi ilaahan ku dhaartay yaa caaisha caaishoy waa ra'saa madaxa aad ii xanuunaya madax xanuunkayga buu yidhi anna madaxa laiga haya marka nebigu isagoo xanuunsan ayuu haddana ka soo noqday baqiic markaas uu maaragtay meydka uu ka soo aasay weeyaan kaana haada arrinkaas wuxuu ahaa bidaayatu maradihi sal allahu calayh waali wasalam mad xanuunkaas wuxuu ahaa xanuunkiisa iyo jiradiisa bilowgeedii buu ahaa markii ay bilowday xanuunka uu bilaabay markaasuu ahaa wa huwa nebiguna maca daalika asagoo xanuunkaasi qabo yaduuru mid wareegabuu ahaa calaa nisaa'ihi dumarkiisii yacni dumarkii nebiga uu ka tegey oo sagaalka ahaa ayuu mid walbaba kalkeedii ayuu gurigeedii u hoyanayey isagoo jiranbuu xuquuqdii lagu lahaa haddana uu gudanayo guri walba markiisa uu tegaya wey xata ishtadda ilaa uu yacni ku darnaado oo ku adkaado bihi nebiga almaradu xanuunkii ilaa uu ku bato cudurkii ilaa uu ku ziyaado ayuu nebigu sidaa guryihiisa u wareegayey habeenba guriguu tegayay wey wa huwa nebiguna markaas markuu xanuunku ku soo kordhay fii bayti maymuuna maymuuna bint alxaari gabadha la yidhaahdo gurigeedii uu ku sugan yahay xaaskiisii wey gurigaas habeenkaa kalkii maymuuna buu ahaa weya fa akhada wuxuu gudagelay nebiga calayhi salaatu wasalaam yas'alu inuu weydiinayo ayna ana hadan ayna ana hadan kelimaddaasuu ku celcelinaya ayna ana halkeebaan ahaani hadan barrito ayna halkeebaan ana anigu hadan barrito aan ahay yacnii haweenteebaan kalkeedii leeyahay saasuu leeyahay yuriidu yowma caaisha maalintii caaisha u jeedaa caaisho wakhtigeedu ma dhow yahay oo kale wey leanna caaishu aad u jeclaa nabiga calayhi salaatu wasalaam faadina lahu waxay u ogolaadeen oy u idneen aswaajuhu xaasaskiisii waxay u ogolaadeen an yakuuna inuu ahaado xayu shaaa nabiga meel alle meeshuu doona inuu ahaado bay u ogolaadeen faadina lahu dumarkii faadina lahu aswaajuhu nabiga xaasaskiisiiba waxay u ogolaadeen an yakuuna xayu shaaa meeshuu doono oo guriguu yidhaahdo ha laygu maaragtay tamriidiyo oo ha laygu daweeyo oo ha laygu soo booqdo ayay u wada ogolaadeen idan bay siiyeen wey markaasuu fakharaja wuu baxay nabiga calayhi salaatu wasalaam yamshi isagoo soconayo bayna alfadli bni cabbaas fadl ibni cabbaas cabbaas ibni cabdilmutalib wiilkiisii iyo wa caliy bni abi aalibin cali bni abi aalib dhexdooda isagoo maaragtay garbaha ay ka hayaan midna dhanka midigta uu ka jira midna dhanka bidixda ayuu dhexdoodii isagoo socdo ayuu dhaqaaqay nebigii calayhi salaatu wasalaam oo gurigii maymuuno ka baxay takhudu qadamaahu lugihiisii labadiisii lugood ayadoo ay maaragtay xariiqayso bilardi dhulka ay xariiqayso yacnii ayadoo lugihii uu jiidaya nebiga xanuunka dartii uu la socon la'yahay lugihii isagoo jiidaya oo aanan raadkii hadba toos u qaadi karaynin laakiin raadkiisoo jiitin camal la arkayo laba nin laba qofna ay garab galeen ayuu gurigii maymuuno ka baxay xata intaqala ilaa uu u wareego ilaa bayti caaisha caaisha gurigeedii ilaa uu tago nebiga calayhi salaatu wasalaam cahduhu wa wasiyatuhu nebiga ballantiisii cahdigii oo ummadiisa la ballamayey iyo wa wasiyatuhu dardaarankiisii nebiga ummaddiisa uu la dardaarmayey ayuu halka musanifka noogu sheegay qaalat caaishatu radi allaahu canha caaisha waxay tihi allah ka raadi noqdee lammaa dakhala beytii nabiga markuu gurigayga soo galay oo washtada bihi ou ku darnaaday wajacuhu xanuunkiisiina aad u adkaaday oo xanuunka aad ugu sii darnaaday qaala nabigu wuxuu yidhi hariiquu calaya min sabci qirabin lam tuxlal awkiyatuhunna lacallii achadu ila annaas hariiquu daadiya oo waxaad igu daadisaan calaya dushayda igu shubtaan min sabci qirabin toddoba sibraar oo lam tuxlal aanan la furin awkiyatuhunna yacnii xargahoodii afkoodii aan la furin xargi ku xirna aanan la furin lacallii waxaa la arkaa markaa toddobada igu shubtaan xanuunka intuu iga khafiifo iga fududaado axadu inaan la ballamo ilannaasi dadka inaan ballan la galo ayaa la arkaa yacni xanuun badan ba aad u hayay markaasuu wuxuu yidhi yacni bahalka sibraarka la yidhaahdo ee maqaarka laga sameeyo biyo ku jiro oo aan afkoodin la furina sidii biyaha loogu soo shibay oo afkiisa u xirna oo u xiran yahay toddoba ka midihii ha la igu daadiyo ha la igu shubo leanna waxaad ogtihi nebigu wuxuu sheegay qandhada markay dadka qofka ka badato haddii biyo u isticmaalo inay ka khafiifayso maxaa yeele wuxuu yidhi ina alxumaa min fawri jahannam faabriduuha bilmaa'i buu dhaha qandhadu waxay ka mid tahay naarta jahannamo kuleylkeedii bay ka mid tahay biyo ku qaboojiya marka waad aragteen hadda yacni nebigu wakhtiguu saas laa kun iyo afar boqoloo sano ka hor wey maantana dadka inta badan dhakhaatiirta waxay ku kula taliyaan markuu qofku jirran u tago biyo cabbay dhahaan ilmuhu markay qandhada ka badato waxaa layidhaha biyo ha la marmariyo shukumaani inta la qooyo ha la marmariyo biyaha wax weyn waa waa dawo wey marka wuxuu yidhi biyaha laygu daadiyo toddobadaas ha laygu shubo lacallii waxaa la arkaa axadu inaan la ballamo ilannaasi dadka inaan la ballamo ayaa la arka xoogaa markuu xanuunku iga jabo weya waxay leedahay caaisha radi allahu canha faajlasnaahu nabiga waanu fariisinnay waxaanu ku fariisinnay fii mikhdabin baaf ayaanu ku fariisinnay baaf baanu ku fariisinnay oo lixafsata xabso u sugnaaday xabsadii zawji nabiyi sal allahu calayh wasalam nabiga xaaskiisii ahayd yacni mikhdabka waxaa la yidhaahdaa waa weelka dharka lagu dhaqowa inaa'un yuqsalu fiihi iyaabu baa la yidhaahdaa waa weelka oo dharka lagu dhaqo waa baafka waxaan anagu u naqaano oo kale weeyaan kaasoo kaleo weyn ayaanu ku fariisinnay markii waxaana weelkaas baafka waxaa iska lahaa xabsa iska lahayd weye caaisho ma lahayn uma tafiqnaa waxaanu gudagelnay nasubu calayhi inaan nabiga ku dul shubayno min tilka alqirabi sibraaradaa ee toddobada ah oo uu sheegtay inaan ku shubayno xaggoodii aan biyaha kaga shubayno ayaanu gudagelnay xataa tafiqa ilaa uu nabigu gudagalo yushiiru inuu noo tilmaamayo ilayna annaga uu noo tilmaamayo an qad facaltunna waad samayseen toddobadii waad dhammayseen wey an qad facaltunna yani wixii aan idinka dalbay waad samayseen bimacnaa xasbukum xasbukum oo kale weye sida raxiiqulmakhtuumka uu dhigayo xasbukum xasbukum buu yidhi intaasaa idinku filan haddii aad toddobadii igu shubteen waa kifaaya waa igu filan tahay wey uma kharaja nabiga xoogaa qandhadii waa ka jabtay xanuunku waa ka yaraaday takfiifuu helay markii biyihii lagu shubay oo xoogaa u fududaaday uma kharaja nebigu uu soo baxay ilannaasi dadkuu u yimid fasallaa bihim salaadii buu tujiyey wa khatabahum khudbuuna uu akhriyey wa qaala wuxuu yidhi nebigu fii ma qaala wuxuu yidhi dhexdeeda inna man kaana inna man dad kaana qablakum idinka hortiinna ahaa dadka idinka horreeyey alyahuudu wanasaara buu ujeedaa kaanuu waxay ahaayeen yatakhiduuna kuwa samaysto qubuura ambiyaa'ihim ambiyadooda nebiyaashooda qabriyaashoodii iyo wa saalixiihim wa qubuura saalixiihim dadkoodii saalixiinta ahaayo wan wanaagsanaa qubuurtoodii kuwa ka samaysto masaajida masaajid kuwa ka samaystay ahaayeen dadkii idinka horreeyey markii nebi dhinto ama maaragtay nin saalixa ou dhinto bay qabri ka duldhisan jireen qabrigiisa ay masjid ka samaysan jireen alaa hooyaay dadow tanabbahu baraaruga falaa tattakhiduu ha samaysanina alqubuura qubuurta ha ka yeelanina masaajida masaajid ha ka yeelanina masjid yaan qubuurta laga dhigin innii aniga anhaakum waan idinka reebaya can daalika arrinkaas inaad qubuurtii masaajid ka yeelataan waa idinka reebayaa wy wa qaala nebigu wuxuu yidhi haddana lacnatullaahi allah lacnadiisii oo raxmaddiisii oo laga fogaada ihi cala alyahuudi waannasaara yahuud iyo nasaaro korkeeda allaha yeelo maxaa yeelo lagu lacnaday oy lacnadda ku muteen ittakhaduu waxay samaysteen oo yeesheen qubuura ambiyaa'ihim nebiyaashoodii qabriyaa masaajidka samaysteen wey marka xadiikaas imaam bukhaari fii saxiixii buu ku soo saaraa وحديث صحيح ويا marka nabiga isagoo yaani maradu mawtihi ku sugan cudurkii uu ku dhimanaya isagoo ku sugan iyo haddana ummadiisa wuxuu iskaga kaga dhigi jiray shirkiga uu kaga ilaalin jiray maxaa yeelay qabriga oo masjid masjidka oo yaani qubuurta masaajid laga dhigtaahi macnaheedu waxa waaye marka dambe in la baryo caafimaad la weydiisto waakada annaguna waxaanba dadka iyagu waan waxaad waad arkaysaan qubuurta masaajidda baa lala soo aadaaba qabrigii baa masjid laga duldhisaya qubad weyna loo samaynaya wahaakada marka lama ogolo masjid iyo qabri ma darsi karaan ma darsi karaan masjidku waa meel lagu cibaadaysto qubuurtana salaad in lagu tukadaba lama ogola in qubuurta lagu tukadana lama ogolo sharaacadeenna nooma ogolo wey labadooda haddii la sameeyo oo masjid iyo qabri ay kulmaan kii horreeya la baaqi yeelaa kan dambeeyana waa la jebiyaa haddii masjidkiiyo dhisan qabri laga dhex dhisaahi oo qof lagu dhex aaso qabrigaa waa la duminaya waa la saari lanna masjidkaa horreeyey meesha waa laga bixinaya maydkaasi wey haddii uu qabrigu horreeyey oo masjid laga dul dhisana masjidkan waa la duminaya meeshaan meel lagu tukada ma noqonayso waa in la dumiyo weeyaan marka marna ma kulmaan waqaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa tattakiduu yani ummadiisa ula hadlaya ha yeelanina oo ha samaysanina qabri aniga qabrigayga waanan sanam ha ka yeelanina sanam ha ka dhiganina sanamka oo yucbadu la caabudo qabrigayga ha ka dhiganina buuyi xadiidkaas imaamu maalik ayaa fii muwada'ihi buu ku warinayaa wuxuu leeyahay laa tattakhiduu qabrii waanan yucbad sanam la caabudo qabrigayga ha ka dhiganina maadaama bani israa'iil alyahuudu waannasaara ay ambiyadooda caabudeen aniga yaan la caabudin qabrigaygana yani yaana sanam laga dhigan وعرض نفسه للقصاص markuu dadka wacdiyay ayuu wuxuu u bandhigay وعرض نفسه naftiisa u bandhigay nabiga للقصاص in la qisaasto laga arguto wuxuu yidhi nin alla qof alla qofkii aan dhibaato u geystay oo aan wax gaarsiiyo intaanan rabbigayga la kulmin iga qisaas haddaan wax kugu dhuftay haddaan wax ku yeelay haddaan taaganay anoo taahir inaan tagaan rabaaye hallayga nin walbaba ha ii qisaasto xaqiisa ha iga oofsada buu yidhi marka nabigeennano dad ma dulminin salawaatullahi wasalaamu calayhi marka wuxuu intaa u tusayaa ummaddiisa inay arrintani u noqoto qudwa qof walbaba inuu adduunka isagoo daahira oo dad muslimiina aysan dimaa iyo maaragtay cirdi aysan ku sheeganin iyo amwaal inuu qofka adduunka ka taga baa la doonaya wey xoolo adoonan dhiig muslim gelin adoonan xaq muslim qaadanin adoon cirdi muslima dhib geysanin ina adduunka ka tagta baa la doonay wa awsaa nabiga wuu dardaarmay maalintaasi bilansaari nimankii ansaar ahaa oo awsii khasraj ahaa ayuu khayran wanaag u dardaarmay maxaa yeele waa dadka diintan ay ku istaagtay oo dhiiggoodii u huray xoolahoodii u huray yacni maaragtay naftooda u bixiyey wey haddaysan ansaar ahayn nebiyulaahi moxamed maka ayaa lagu ceyrcayrsan jiray waad ogtahay siirada waanu ku soo marnay intay quraysh u geysan jirtay iyo dhibka ay soo gaarsiiyeen dadka u gargaaray ansaaray ahaayeen marka khayr fara badan ayuu u dardaarmay weeyaan wa qaala abu saciid alkhudri uma qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina cabdan weli hadalkiibuu wadaa markuu ansaar khayrka u dardaarmay ayuu uma qaala wuxuu yidhi ina cabdan addoon khayarahu allaahu alla uu dooransiiyey bayna an yu'tiyahu inuu siiyo min zahrati dunya adduunka birbirkiisa iyo dhaldhalaalkiisa inuu siiyo maa shaaa wuxuu doono uu ka siiyo iyo wa bayna maa shay cindahu asaga agtiisa ahaaday la khiyaar geliyey addoonkaasaa jiro oo fakhtaara doortay marka maa cindahu ay maa cinda allah alla agtiisa wixii ahaaday doortay yacni addoon baa jira buu yidhi asagaa isku jeeda nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la dooransiiyey adduunka dhaldhalaalkiisa iyo quruxdiisa iyo wanaaggiisa in la siiyo iyo inuu adduunkan ka qado uusan wax weyn ka qaadanin ilaahay agtiisana oo wax weyn ku yeesho qiyaamaha maalinta aakhare ou helo labadaasaa nabiga la dooransiiyey nebigu wuxuu doortay maa cinda allah maxaa yeelay ilaahay wuxuu leeya maa cindakum yanfadu wamaa cinda allaahi baaq adduunka wax agteenna waa wax dhammaanaya wey laakiin wixii ilaahay agtiisa ahaa waa shay baaqi oo aan dhammaanayn nabiyulaahi moxamed marka aakharadii buu doortay adduunkana waan arki doonnaa waxa uu ka tegey nebiga calayhi salaatu wasalaam oo xoolaa adduunka uga tegey asagoo ruqcada aragteen ou xukumo dhulka u xukumo aan soo marnay inta uu la egyahay dhulkaa waasaca uu madax ka yahay oo nabina uu yahay haddana gurigiisa faynuustii markuu yani xanuunsanaa faynuustii loo shidi lahaa habeenkii shidaalkii gaaskii lagu shubi lahaa iyo saliiddii lagu shubi lahaa in loo soo daynsada nabiga calayhi salaatu wasalaam yacni taasaad arkaysaa weya marka ilaahay wixii agtiisa ahaa ayuu nebigu doortay wey qaala abu saciid alkhudri xadiidka abu saciid alkhudri boo warinaya wuxuu yidhi markuu nebiga hadalkaa yidhi ina cabdan khayarahu allahu bayna an yuutiyahu min zahrati dunya maa shaaa wa bayna maa cindahu fakhtaara maa cinda allah abubakr sidiiq saxaabadii dhegaysanaysa buu ka mid ahaa fabaka abubakrin abubakar waa ooyey وقال مركاس أبو بكر وحيري فديناك بآبائنا وأمهاتنا فديناك وأن كفرنا نبي الله محمد waxaan kugu furanay biaabaa'ina aabbayaasheen wa ummahaatina hooyooyinkeen yacni waxa weeye abubakar durbadiiba hadalkaas wuxuu ka dareemay nebiga inuu adduunka ka tegay wakhtigiisa u dhammaaday ayuu fahmay saxaabadii kale ma fahmin abubakaraa fahmay markaasuu wuxuu yidhi haddaan awood u leenahay haddaan awood u lahaan lahayn aabbaheen iyo hooyadanaan kugu furan lahayn si aad noogu baaqi noqoto laakiin ma awoodi karno wey in aabbaheen aabbayaashan hooyooyinkeen ay dhintaan adna aan noo baaqi noqotaan jeclaan lahayn saasuu u jeedaa wey faqaala annaasu dadkii baa marka waxay yidhaahdeen abubakaray la yaaban yihiin waxay yidhaahdeen unduruu ilaa hada shaykh bal ninkaa odagaa fiiriya bay dheheen ninkaa odaga abubakar buu ku jeedaa yukhbiru rasuulu llahi sal allahu calayh ali wasalam rasuulka alle wuxuu ka warramayaa can cabdin adoon khayarahu llahu alla uu dooransiiyey kala dooransiiyey bayna an yu'tiyahu inuu siiyo min zahrati dunya iyo wa bayna maa cindahu adduunka dhaldhalaalkiisa in la siiyo iyo wa bayna maa cindahu wixii agtiisa ahaaday in la siiyo addoon la dooransiiyey wa huwa yaquulu nebiga ninbuu ka sheekeeyey ninka inuu nabiga asaga isku jeedo ma aynan dareemin laakiin abubakar waa dareemay ninka inuu rasuulku yahay ma aynan dareemin wa huwa odagiina yaquulu wuxuu leeyahay bay idhahdeen fadaynaaka biaabaa'ina wa ummahaatina la yaaba bay le odagaasi wuxuu maaragtay yacni muxuu u odhanayaa bay yidhahdeen ninbuuba nebiga ka hadlaye maxaa hadalkan keenay fakaana rasuulu llahi sal alla alay wasalam abu saciid alkhudri hadalka odhanay rasuulku wuxuu ahaa huwa almukhayaru midka la dooransiiyey oo labadan kala dooran la yidhi nebiguu ahaa calayhi salaatu wasalaam wa kaana abubakrin abubakarna wuxuu ahaa aclamuna keena noogu cilmiga badan buu ahaa sababta annagoonan fahmin ayuu arrintani fahmay qofka adduunka ka socday inuu nebi maxamed yahay sidaasuu fidaynaaka biaabaa'ina wa ummahaatina ayuu u yidhi buu leeyahay wey xadiikaas bukhaari iyo muslimba labadaba way soo saareen uma anaa rasuulu lahi sal la alay wasalam nebiga wuxuu ammaanay calaa abi bakrin abubakar buu ammaanay abubakar dadka dhexdoodii saxaabada ayuu dhexdooda ku ammaanay walidaalika saxaabada waxa ay markuu nebigu dhintay abubakar ay madaxda uga dhigeen waxawy nebigu kama dhiginoo ma dhihin abubakar markaan dhinta madaxa idiin noqdo waxaa nebiga asagoon cidno dardaarminoo ka tegin laakiin afcaashiisii iyo dhaqankii nebiga markay fiiriyeen waxay garteen abubakar inuu ninka koobaad yahay oo madaxtinimadan istaahilo nebiga dad kale ma ammaanin abubakar buu ammaanay waxaa ka mid a waxyaalahu ku ammaanay yacnii wuxuu odhan jiray walow kuntu muttakhidan khaliilan hayra rabbii latakhadtu abaa bakrin khaliila haddaan wadaay ama saaxiib aan samaysanayo oon allaah ahayn allah ka soo haray abubakar unbaa saaxiib ka dhigan lahaa buui khaliil aan ka dhigan lahaa wadaagayga runta ah isagaan ka dhigan lahaa buui taas waa calaamad weyn soomaha kutusayso manqabada abubakar uu leeyahay mansiladiisa kutusaysa weeyaan midda labaad wa amara nebigu wuxuu faray bisaddi alabwaabi irdihii owditaankoodii xiritaankoodii la xiro irdihii ashaaricati soo gelaysay filmasjidi masjidka albaabadii soo gelayay in la wada xiro masjidka nabiga calayhi salaatu wasalaam gaararkiisaoo dhan guryo ay saxaabadu lahaayeen baa ku yiileen markaasaa qof walbaba irid masaajidka uga furtay oo u soo galo ayuu u lahaa abubakar baa ku lahaa fulaana ku lahaa fulaan baa ku lahaa markaasuu nebigu wuxuu amray wax alla wixii masjidkayga irid ku yaalloo dhan ha la xiro nebiga gurigiisana masaajidku u furnaa weeyaan ilaa baaba abibakrin buu yidhi abubakar iridiisa mooye inta kale ha la xiro abubakar baa laga reebay taasna maxay tusaysaa fadliga abubakar uu leeyahay ayay arrintaasi tusaysaa weeyaan xadiidkaasna bukhaari muslimba labadaba way soo saareen wa kaana dalika arinkaasi wuxuu ahaa markuu nabigu sidaa khudbada ahrinayay ym arbicaa maalintii arbacada ahayd bay ahayd falama kaana markuu ahaaday ym khamiisi khamiista maalinteedii waqad ishtada bihi lwajacu xanuunkuna uu ku darnaaday nabiga aad ugu sii adkaaday yuqaala nabigu wuxuu yidhi halumuu kaalay oo ii imaada saxaabadiyey aktub lakum aan idiin qore kitaaban kitaab aan idiin qoro kitaabka oo lan tudiluu aydnan dhumaynin bacdahu gadaashiisa ii kaalaya ii imaada kitaab baan idiin qorayaa oo aydnan weligii gadaashii aydnan dhumaynin xanuun badan baa nabiga haya marka cumaraa ka mid ah ragga meesha fadhiyo fa qaala cumaru cumar ibn khataab baa wuxuu yidhi qad halaba calayhi alwajacu nabiga qad halaba waxaa ka adkaado ka qaalib noqday calayhi nabiga alwajacu xanuunkii baa ka batay markuu leeyahay keena kitaab aan idiin qore yani wuxuu leeyahay ma oga xanuunkii baa ka tira batay marka taasu saadalkaa leeyahay wa cindakum agtiinana alqur'aankii baad haysataan xasbukum kitaab ullah waxa idinku filan oo keliya kitaabka allah idinku filane kitaab kaloo la qoro uma baahnidiin hadalkaana nebiga waxa ka yeersiiyey xanuunka oo ka batay daraaddiis buu hadalka u leeyaha wy markaasi fakhtalafuu saxaabadii meesha nebiga la fadhiday ayaa iskhilaafeen oo qaarna waxay yidhaahdeen keena kitaabkii nabiga uu yidhi ha la qoro keensada hana loo qoro kitaabka nabiga intuu nool yahay waxa noo qoray qolana waxay dhaheen maye hadalkii cumar bay qaateenoo war arrintan xanuunkii baa ka bataye daaye bay dhaheen meeshii markay isku khilaafeenoo warkii uu batay falammaa akharuu markii ay badiyeen allaqata allaqata yacni buuqii markii ay badiyeen iyo walikhtilaafa falama akaruu markay badiyeen allaqata buuqi iyo walikhtilaafa khilaafkii markay badiyeen iyo qaala rasuulu lahi sal alay wasalam nebigu wuxuu ku yidhi quumuu canii buuri iga istaago agtayda ka taga kulligood baa iska dareeriyey markay yani warkii ay badsheen isku khilaafeen hadalku isku celceliyeen oo warkii ku batay yidhi iga akaca kulligoodba xadiikaasna waa xadiidka imaam bukhaari fii saxiixi ku sugan oo mulfadlina ay warinayso weeyaan wawsaa nabigu wuxuu dardaarmay fii dalika alyowmi maalintaas oo taasaba wuxuu dardaarmay yani maalinkaasba wuxuu dardaarmay biihraaji alyahuudi wاlnasaara wاlmushrikiina min jasiirati اlcarab biikhraaji yahuudi yahuud saaritaankeedii laga saaro wاlnasaara nasaarana in laga saaro wاlmushrikiina mushrikiintii in laga saaro wataniyiinta ahaa min jasiirati اlcarabi jaziira alcarabiya in laga saaro oo ahlu tawxiid keliya ay ku soo haraan ayuu nabigu dardaarmay jaziira alcarabiya mushrik aan loo ogolaanin yacni kitaabi kalena aan loo ogolaanin aan muslim ahayn inaana loo ogolaanin wuxuu kaloo dardaarmay wabiijaazati lwufuudi wufuudii wafdiyaashii u imaan jiray nebiga haddii markuu dhinto kadib ay madaxda dadka muslimiinta wufuud ay u yimaadaanna siismadoodii la siiyo wabiijaazati lwufuudi wafdiyaasha wax siismadoodii ictahoodii weyaan cataagii la siin jiray nebiga wafdigu u yimaadaba isagoo jaa'iso siiyey oo xoolo badan siiye buu diri jiray sidaa in loo siiyo binaxwi maa shay oo kale kaana uu ahaa nebiga yujiisuhum wafdiga ku siiyo u ahaa wixii adiga aan siin jiray wufuudda oo xoolo ihi dadka idiin yimaada si qalbigooda loo soo dumo idinkana siiyo dadka iga dambeeyo ayuu nebigu u dardaarmay calayhi salaatu wasalaam waakada lahum wuxuu dadkii u xoojiyey mra alaati alaadana aad buu nabigu ugu xoojiyey aad u ilaaliya buu yidhi wamaa malakat iyo wixii ay hanatay aymaanuhum dadka gacmahoodii ay hanteen midigyadoodi waay hanatay aymaanuhum midigyaashoodii waxay ay hanatay iyo salaadaba inay yani xifdiyaan oy ku dadaalaan arrinkeedabuu u dardaarmay wuxuu dhihi jiray nabiga sida xadiidka imaam bukhaari fii saxiixi ku sugan asalaata salaa wamaa malakat aymaanukum buu ku celcelin jiray war salaada ilaaliya xifdiya salaada ilaaliya nabigeena suu ilaalin jiray waan arki doonaa hataa uu noo keeni doona shiikha isagoo jiran ayaa la soo garbagalaya markaasaa safka la fariisin jiray owna istaagi karaynin salawaatu ullahi wasalaamu calayh war salaadii ilaaliya wamaa malakat aymaanukum midigyadiinnana waxa ay hanteenoo addoommada ah iyo maarata wixii xuquuq idinku lahaa gudtabaa yani uu nabigu u dardaarmay salawatu ullahi wasalaamu calayh wa qaala nabigu wuxuu yidhi taraktu fiikum waxaan idinkaga tegey dhexdiinna amrayni laba arrimood baan idinkaga tegey labada arrimood oo lan tadiluu aydnan dhumaynin maa tamasaktum bihimaa inta aad ayaga ku dhegan tihiin maa tamasaktum bihima inta aad haysataan ood ku dhegan tihiin marna aydnan dhumaynin waa kuwa labadaasi kitaab allahi wa sunnatii kitaabkayga kitaabka allah uu soo dejiyey qur-aanka ah iyo sunnadayda inta aad haysataan inta kitaabkii sunnada ku dhagan tahay marna dhumi maysid weeyaan xaqiiqada waa saas wey qof kasta oo kitaabka iyo sunnada nebiga ku socdo calaa fahmi salafi saalixna ugu socdo waxa weeye waxa weeyaan dhumi maayo marka maantana waad ogtihiin alkitaabu wasunna dad badanaa sheegto laakiin culummada waxay yidhaahdaan alkitaabu wasunna inay run tahay waxaa la fiirinaya fahmigii salafka say saxaabadii abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo khulafaa raashidiin diinkan u fahmeen mu u fahmay mise cagsigeedu u fahmay sida khawaarijta iyo maaragtay shiicada iyo raafidada waxoodo kale miyuu u fahmay taasaa shardigaasaa la fiirinaya weya marka kitaabka iyo sunnada nebiga bifahmi salafi saalix markuu qofku diinka sidaa u fahmo ugu dhagaahi laa yadullu abadan weligii dhumi maayo siduu nabigeenna sheegay calayhi salaatu wasalaam istikhlaafu abi bakrin radi allahu canhu can cala salaati istikhlaafu abi bakrin abu bakar oo khaliif laga dhigoo nebiga bedelay radi allaahu canhu ilaahay ka raadi noqdee cala salaati salaadana khaliif uga noqday maadaama nebiga uu xanuunsan yahay abubakar marka uusan nebigan imaan karaynin waxa weye abubakar inuu tujiye baa la rabaa salaadii taasna waxay tusinaysaa waa masiye saddexaad wey hadda labaan soo marnay labaan soo marnay ammaantii ou ammaanay iyo albaabadii iyo irdihii masaajka ku furnaayo uu xiray iyo midii saddexaad oo ah in salaadda asagu imaam ou ka noqdo taa waxay tusaysaa inuu ummadda ka horeeyo kana fadli badan yahay abubakar bacda rasuulilahi sal alla alay wasalam ummatu muxamed inuu ugu khayr badan yahay وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبينا عليه الصلاة والسلام وحوها مع شدة مرضه حنون كيسا درنان شهد أيضا لجرت أؤاد حنون سيئ يوحوها يصلي بالناس ضدك من تجيبها أسأقوا حنون سم أي ضدك تجنجب فلما كان ذلك اليوم مالن كاس مركي أو هذا أو يوم الخميس ومالنتي خميس لا يشدد حنونك آد أقدر ناذيوي waxaana uuna dhowaaday waqtu salaati alcishaai salaada cishaha waqtigeedina uu soo dhowaaday ayuu iqtasala sala allahu calayh waali wasalam nebiga waa qubaystay fii mikhdabin baafkii ayuu dhexdiisa ku qubaystay liyatakhafafa xanuunka inuu ka fududaado darteed inuu fududaado daraaddeed oo xanuunku ka yaraado ayuu biyo iskugu shubo u qubaystay uma dahaba nebiga wuu kacay liyaquuma inuu istaagabuu baafkiibuu ka soo istaagay inuu istaago oo masaajidka haddana u aadabuu rabaa fa uqbiya calayh waa la miyir daboola durbadiiba xanuunka ka batay waa miyir daboolmay nebiga calayhi salaatu wasalaam uma afaaqa wuu soo miirsaday oo miirka u soo noqday fakhtasala haddana wuu qubaystay si uu u fududaado taaniyan mar labaad oo intuu xanuunka ka dego oo masjidka u aado dadka u tujiyo uma dahaba wuu istaagay wuu tegey uma dahaba wuu tegey liyaquuma inuu istaago haddana inuu kaco masaajka u kaco ayuu u istaagay fa uqmiya calayhi mar labaad ayaa haddana la miyir daboolay oo miyirka uu ka tegey wy uma afaaqa wuu soo miirsaday oo nabigii maarata waa soo baraarugay fakhtasala haddana wuu qubaysta taalian mar saddexaad buu biyihii isku shubay falammaa dahaba markii uu tegey liyaquuma inuu istaago oo uu tegey ba uqmiya calayhi mar saddexaad yaa haddana la miyir daboolay nabiga calayhi salaatu wasalaam marka waa kici waaye wey markuu arkay inuusan kici karaynin oo mar walbaba uu miyir beelayo buu fa arsala wuxuu diray ilaa abi bakrin abubakar buu u diray an yusalliya binnaas dadka inuu tujiyo isagoo xanuunsana wuxuu isku dayay inuu dadka tujiyo haddana waa awoodi waaye mar walba waa miyir beelaya marka sidaa darteed wuxuu yidhi muruu abaa bakrin falyusalli binnaas abubakar fara buu yidhi dadka ha tujiyo ha tujiye isaga halla fara buu yidhi markaasuu fasalla abu bakrin abubakar ayaa wuxuu tujiyey tilka alayaama maalmahaas oo nebiga uu xanuunsanaa abubakar baa tujinaya wa jumlatu salawaati salaadihii duuduubkoodii allatii sallaaha abubakrin abubakar uu tujiye binnaasi dadka uu tujiyey duuduubkoodu waxa weeyaan waa sabcu casharata salaatan yacni toddobiiyo toban salaadood wey salaadaha abubakar uu dadka tujiyey waa toddobiiyo toban salaadood ayuu tujiye wey macnaheedu waa maxay marka saddex maalmood salaadahood waa shan iyo toban salaad soo maaha maalin walba waa shan salaad wey saddex maalmood salaadahood iyo maalin labadeeda salaadood buu tujiyey wey toddobiiyo tobanka salaad toddobiiyo toban salaadood ayuu tujiyey wayowmu sabti marka wuxuu yidhi wayowmu sabti maalintii sabtida ahayd iyo walaxadi maalintii axadda ahayd wajada rasuululahi sal alay wasalam nebigaa wuxuu helay fii nafsihiba wuxuu ka helay naftiisa khifatan fudayd buu xoogaa helay xanuunkiiba xoogaa ka yaraaday markaasuu fakharaja wuu soo baxay nebiga ilaa rajulayni laba nin ayagooy garbagaleen ayuu ku soo baxay lisalaati duhri salaaddii duhurka u soo baxay ayadoo laba nin ay garbaha ka wadaan ayay soo qabteenoo nbigurigiis ka soo saareen markaasay masjidkii keeneen wa abubakrin abubakarna yusalli binnaasi dadka uu tujinayo markuu arkay nebigii la soo wada abubakar salaadiina uu ku jira xoogaa gadaala u baxay marka abubakar ta'ahara dibuu u dhacay markaasay fa ajlasaahu waxay fariisiiyeen nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaa yasaarihi ilaa yasaari abibakrin abubakar dhinaciisa bidix ayay nebiga fariisiiyeen marka macnaheeda maxaa laga fahmayaa abubakar mar hadduu qiblada u jeedo dhankiisa bidixda halkaana jirtaa soomaaha dhinaceenna bidixda dhinacaasuu jira marka haddii bidixdii la fariisiiyey macnaheedu waxa waye nebiga imaam ah lanna qofka imaamka iyo mamuumka mamuumka midigtuu istaagaa qofka dadka ku dayanay midigtuu ka istaaga laba qof markay yihiin imaamkuna bidixda ayuu xigaa mar kastaba marka nebiga oo fadhiyo oo fadhi ku tukanayo buu abubakar dhanka mididani dhanka midigta nebiga ka istaagay nebiguna abubakar dhankiisa bidixdaa buu jiray weyaan halkaasay fariisiyeen fa ajlasaahu nebigay fariisiyeen ilaa yasaarihi abubakar bidixdiisa ayay fariisiyeen fa kaana abubakrin abubakar baa marka wuxuu ahaa yaqhtadii bisalaati rasuulilahi sal lay wasalam nebiga salaadiisi mid ku dayanaya buu ahaa nebigu ku xirnaa isaga muqtadi buu ahaa ma'muum buu ahaa nebiguna imaam buu u ahaa wey wannaasu dadkuna yakhtaduuna waxay ku dayanayeen biabi bakrin abubakar bay ku dayanayeen bimacnaa waxaa loo jeedaa yusmicuhum takbiira maadaama nebiga codkiisa uu gaaban yahay uuna fadhiyo xanuunsan yahousan dadka takbiirta gaarsiin karin allahu akbarta abubakar muballiq oo kalebuu ahaayo takbiirtu gaarsiinaya wey yusmicuhum wuxuu maqashiinayay atakbiira allahu akbartii ayuu maqashiinaya saasay marka allahu akbarta abubakar bay marka ku tukanayeen weyaan xadiikaasna imaam buhaari ayaa fii saxiixihi ku soo saaray wy tasaduquhu bima ladayhi nabiga intuusan dhimanin ka hor wax alla wixii u haystay u baxsha nebiga waa sadaqaystay tasaduquhu sadaqaysigiisii nabiga uu sadaqaysto bimaa shay ladayhi agtiisa ahaaday ayuu cunwaankaana musanifka noogu dhigay wayowmu laxadi maalintii axadda ahayd yo actaqa nabiyu sal allahu calayh wasalam nabigu wuxuu xureeyey hilmaanahu addoommadiisii ou haysto addoommo u ahaa ayuu wada xureeyey maanta laga bilaabo xor baa tihiin buuyi watasadaqa wuxuu sadaqaystay bisabcati danaaniira toddoba diinaar oo kaanat cindahu agtiisa ahayd nabiga markuu dhimanayay xoola muxuu ka haystay toddoba diinaar buu haystay yacni waa toddoba shilin ay oo kale waaye diinaarku waa dahab waaye marka toddoba shilin camal baaba haystay ayadana waa uu sadaqaysto waa uu bixiyey wa wahaba lilmuslimiina muslimiintii wuxuu u hibeeyey ou siiyey silaaxahu hubkiisii wuxuu ku dagaalami jiray hubkii uu ku dagaalami jiray nebiga oo jihaadka uu ku geli jirayna saxaabadiisuu siiyey muslimiinta u hibeeyey wuxuu yidhi jihaadkaa lagu galo wa jaa'a alleylu habeenkiibaa yimid fa arsalat caaishatu markii habeennimadii la gaaray oo maaragta habeenka isniinta ay tahay ayay fa arsalat caaishatu caaisha waxay dirtay radia allaahu canha allah ka raadi noqdee waxay dirtay bimisbaaxihaa faynuusteedii laambadii ay shidanaysay ayay ila mra'atin haween u dirtay haween kale u dirtay tihi wa qaalat waxay tihi caaisha uqturii noogu soo dhibci lanaa annaga noogu soo dhibci fii misbaaxinaa yacnii laambadeennan ama faynuustayadani min cukatika yacni qumbahaada ama weelkaaga ay saliiddii dabka lagu shidanayay oo kuugu jiro sida gaaska oo kale wixii lamidka ihi assamna noogu soo dhibci yacnii xoogaa saliid a noogu soo shub yacni waxay dirta faynuusteedii ma haysta nebiga calayhi salaatu wasalaam faynuustiisii gurigiisii wixii lagu shidi lahaa buusan haysanin markaasay caaisha gabar kale inta u dirtay tidhi war wax yaro saliida noogu soo shub si nebiga loogu ifiyo iftiinkaas habeenkii uu nuur u helo iftiin uu helo wa kaana dircuhu sal allahu calayh wasalam nebiga cambuur bireedkiisii uu ku dagaalami jiray waxay ahayd marhuunatan mid la rahan dhigay cinda yahuudiyin nin yahuudiya ayuu nebiga oo ganacsado aho tukaan leh ayuu rahan u dhigay muxuuna u rahan dhigtay bialaaiina saacan min ashaciiri soddon suus oo heed ah oo raashin ciddiisa uga soo qaaday ayuu rahan u dhigo yidhi lacag ma haye diracan u hayso cambuur bireedkan waa cambuurka birto dagaalka lagu galo wey u haysa buu yidhi nebiga markuu dhimanayay cambuurkiisa rahanaa loo haystay dircigiisa rahan baa loo haystay waxaana loogu haystay soddon suus oo baashan heedda la yidhahdo shaciirka la yidhaahdo yaa loogu haystay wy marka nebiga adduunyada meesha uu ka joogay waad u jeedaan salawaatullahi wasalaamu calayh asagoo intaas yacni maaragtay ruqcada uu haystay yaman ilaa dhulkaasoo dhan furtay oo gacanta ku hayo ayuu haddana nebigeenna ka gaajaysan yahay salawaatullahi wasalaamu calayh aakhiru yowmihi fi dunya maalintiisii nabiga ugu dambaysay adduunka ayuu shiikhu meeshaa nooga dhigay aakhiru yowmihi maalinkii ugu dambeeyey fi dunya adduunka ugu dambeeyey ayuu cunwaanka noogu dhigay walammaa asbaxa markuu waa bariistay markuu nabigu waa bariistay yowma alinaini maalintii isniinta markuu waaga u bariyey wa kaana maalintaasna wuxuu ahaa wuxuu ahaa yowma nawbati caaisha caaisha kalkeedii maalinteedii wey maalinkii ayada ay lahaan lahayd wey kuwa kale hadda maalmihii kale waa maalmihii ay u soo hibeeyeenoo dumarku u oggolaadeen maalintaas wa qaama abuu bakrin abuu bakarna wuu istaagay yusalli binnaasi asagoo salaada tujinayo salaata alfajri yusalli asagoo tujinaya binnaasi dadkii salaata alfajri subaxii salaadiisii asagoo tujinayo ayuu abuubakar u kacay markaa nebiga maalinkaas isniinta ayuu kashafa rasuululahi sal alay wasalam abubakar dadkii tujina inuu u istaagay inuu dadka tujiye u taagan ayuu wuxuu kashafa wuxuu feeday nabiga rasuululahi sal alay wasalam rasuulka alle wuxuu feeday sitra xujrati caaisha caaisha daaheedii gurigeedii daahiisii albaabka daaha ku xihan daahii ku xirnaa ayuu iska wareejiyey si uu saxaabada u fiiriyo u arko fa nadara ilayhim saxaabadiioo fajirkii u taagan oo tukanayso abubakar inuu tujiyo uu rabo ayuu arkay nebiga uma tabasama nebiga waa dhoolla caddeeyey yadxaku isagoo mid qoslayo aad ugu faraxsan muslimiintaas salaada tukanayso ayuu ku faraxsan yahay markaasaa fa nakasa abuu bakrin abubakar baa dibguriyeeyo gadaal u laabtay calaa caqibayhi cirbihiisa ayuu gadaal ugu laabtay w gadaalgadaalo u noqday yacni wuxuu malaynayaa nebigu inuu doonaya inuu soo baxo inuu soo baxo inuu rabo oo uu dadka tujiyo ayuu cumar abubakar u malaynaya sidaa darteed baxoogaa gadaal u degay weeye wadanna wuxuuna maleeyey abubakar annahu sal allahu calayh waali wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam yuriidu inuu doonayo an yakhruja ila salaati salaada inuu u soo baxo inuu doonayo markuu daha iska fayday oo u qoslay inuu soo baxayaybay u moodaa yacni saasuu u malaynaya waana maalinka dee nebigaba uu dhiman doono weeyaan markaasuu markii u sidaa u malaynayay wahama almuslimuuna muslimiintiina waxayba ku hamiyeen an yaftatinuu inay ku fitnoobaan fii salaatihim salaadooda dhexdooda faraxan birasuuli illahi sal alay wasalam nebiga farxadda ay ku faraxsan yihiin inuu ilaahay caafimaad siiyey oo inuu soo baxa uu doonayo inay salaadooda yani ku fitnoobaan dhexdeeda ayay farax darteed ayayba maaragtay yay hamiyeen weeyaan markaasuu markay uu nebigu dareemay yo ashaara ilayhim dadkiiba wuxuu u ishaaray biyadihi gacantiisa wuxuu ugu ishaaray an atimuu salaatakum war salaadiina dhammaystira yacni an yaftatinuu fii salaatihim waxaa loo jeedaa salaada inay ka baxaanba oo nebigii maaragtay ay qaabilaan oo ka hor tagaan saasuu maaragtay ayay yaa loo jeedaa wey markaas wuxuu u ishaaroo yidhi an atimuu ay atimuu dhammaystira salaatakum salaadiina dhammaystira uma dakhala nebiga wuxuu galay alxujrata qolkiibuu galay wa arkha wuuna raariciyey assitra daahiina wuu sii daayey wey daahiga daahi uu iska wareejiyey ayuu sii daayey qolkiisibuuna galay wey xadiikaas imaam albukhaari baa fii saxiixi ku warinaya wa fii hada alyowmi maalintaas oo maalinka isniinta ah aw amase fii hada usbuuci ama usbuucaas dhexdiisa yudacaa rasuul lahi sal alay wasalam waa shaki raawigu nebigu wuxuu u yeeray faaimata faaima binta rasuulillaahi buu u yeeray fasaaraha wuu ku siraystay bishayin waxbuu ku siraystay yani wax sir ah buu ula hadlay aysan qof kale maqlaynin fabakad way oyday faaima markuu nebiga sirta u sheegay ayay oyday uma saaraha markay wax yar joogtay kabacdi ayuu haddana bishayin wax kale ku siraystay arrin kale u sheegay fadaxikat markaas haddana qosashay faaima binta rasuulilah laba jeer wax u sheegay markii hore way oyday tii dhambana waa ay qosashay caaisha marka ag joogto marna ohinteeda maqlaysay marna qosolkeeda maqlaysay ayaa wasa'alatha caaisha caaisha weydiisay faatimay weydiisay can daalika arrintaas oo marna waa oyda marna waad qosashay maxay ahayd bay tiri mana iyan maqlayn wuxuu nebigu ku saraystay caaisha ma inan maqlaynin fakatama marka faadima way qarisay umana ayan sheegin maadaama nabiga wax sirahu u sheegtay ay tahay way ka qarisa caaisha ma aynan u sheegin weeyaan xataa tuwafiya rasuulu llahi sal alay wasalam ilaa nabiga laga oofsado faadimo ma aynan sheegin warkii markii nabiga la oofsadayna fa ahbarathaa caaisha bay u sheegtay warkii annahu nabiga calayhi salaatu wasalaam qaala laha inuu ku yidhi filula fi lmarati luula markii horaysay oy oynaysay inuu nabigu u sheegay inahu nabiga calayhi salaatu wasalaam yamuutu fii maradihi haada yamuutu inuu dhiman doono fii maradihi cudurkiisan haada oo kan ah ayuu nabigu u sheegay cudurkan cuduran ka kacaya maaha waa midaan ku dhimanaya buu ku yidhi markaasaa fabakaytu ayaan ooyey bay tidhi faadima radi allahu canha waqaala laha fi aaniyati faadimabuu nabigu mar labaadkii wuxuu ku yidhi inahaa faadimo inay tahay walu ahlihi ahalkiisa kan ugu horeeyo oo yatbacuhu nabiga soo raaci doono yacni nebiga wax soo raaci doono qofka ugu horreeyo adaa igu soo xigsan doono iga daba imaan doono mar hadday aabbaheedo rasuulullahi ka daba tegayso markaasay tihi fadaxiftu saasaan ayadan u qoslay bay leedahay mar haddaanba aabbahay oo rasuul ilaahay ka daba tegayo baa markaas mar labaadkiina sidaa u qoslay xadiidkaasna imaamu albukhaari baa fii saxiixii ku soo saaray wabasharahaa nabiga wuu u bishaareeyey faatima aydan mar labaad wuu u bishaareeyey annahaa faatima inay tahay sayidatu nisaa'i alcaalamiin dadka jinni iyo insi dumarkooda sayidadeedii inay tahay ayuu nabigu ugu bishaareeyey xadiikaasi bukhaariiy muslim labadaba way soo saareen wy wara'at faatimatu faaimo waxay aragtay nabiga marka sakaraadka uu ku jiray ayay aragtay wara'at waxay aragtay faatima maa shaybay aragtay birasuulillahi sal allahu alay wasalam rasuulka alla waxa ku sugan oo min shiddati alkarbi kurbada jirta dhibaatada haysae xanuunka hayo ayay aragtay faqaalat markaas inta isay weyse waxay tidhi waa karba abaah aabbahay kurbadiisaoo shiddadii aabbahay dhibka haysto yacni aabbahay waa dhibayahayay oo kale weeyaan faqaala markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi laysa calaa abiiki karbun bacda alyowm laysa calaa abiiki aabbaha dushiisa ma aha karbun kurbo iyo dhibaato bacda alyowm maanta waxa ka dambeeya xanuun dambu arki doona ma jiro maanta ilaahay waqtigiisii imaan doonaa weeyaan xadiidkaasna bukhaari baa warinay fii saxiixii weeyaan wadacaa nabiga markaas wuxuu u yeedhay alxasan waalxusayna labadii wiil oo xasan iyo xuseen oo faadimo ay dhasho cali bn abi taalib wiilashiisii ahaa oo nebiguna awowaha u ahaa ayuu u yeedhay faqabalahumaa waa uu dhunkaday labadoodii midba mar buu dhunkaday wadacaa wuxuu kale u yeedhay rasuulka calayhi salaatu wasalaam aswaajahu xaasaskiisiibuu u yeedhay fawacadahunna wou wacdiyey wadakarahunna wouna xusuusiyey allah iyo maaragtay diinka iyo wixii xuquuq lagu leeyahay buu xusuusiye weya watafiqa wuxuu gudagalay alwajacu xanuunkii yashtaddu inuu darnaanayo wayasiidu uuna kordhayo nebiga uu ku kordhayo wantaqada wuu faafay asummu suntii alladii suntii akalahu nabiga ou cunay bikhaybara maalintii khaybar ghaswatu khaybar suntii ou cunay oo aan soo marnay naagtii yuhuudiyadda ahayd diraac masmuuma ay u keentay garab lasoo sumeeyey dhudhun lasoo sumeeyey ay u keentay iyo tagood sumaysan oo nebiga markuu goostayba uu dareemay oo arkay inuu sun yahay ilkihiisii marka tafiirkii suntii gaartay ayuu an sano kadib ama afar sano iyo wax la jiro gadaasheeday marka kusoo darnaatay suntii wey kusoo kacday marka suntii waagaas khaybar oo cunay khaybarna sanadkii toddobaad bay ahayd haddana nebigu markuu dhimana waa sanadkii koyo tobnaad ayuu dhimanaya weyaan sanadkii koyo tobnaad buu dhimanaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo laba bilood yani muxaram iyo safar keliya laga joogo iyo rabiic awal ayuu dhimanaya bish saddexaad lagu jiro marka intaas afar sano ayaa ka soo wareegtay taqriiban ayay suntaas oo nebiga ku jirtay marka wantaqada waxaa jirkiisa ku faafay oo wada gaaray wey asummu suntii baa wada gaartay alladii suntii akalahu uu nebigu cunay bikhaybara khaybar diraaci masmuumka ahaa tagoogtii oo cunay ayaa maarata saamaysay weeyaan fa akhada marka nebigu wuxuu gudagalay yuxusu inuu dareemayo bishiddati alamihi suntaas xanuunkeeda darnaanshaheeda inuu dareemayo buu gudagalay weeyaan wa kaana nebigu wuxuu ahaa markuu xanuunka ka bata qad taraxa mid tuuro khamiisatan go' ayuu tuuri jiray oo go' calaamadaha leh jiijiitimada leh ayuu calaa wajhi wajiga iska saari jiray markay xanuunka ka bato ayuu go' isi saaraya weyaan fa ida iqtama markii uu maaragtay yani murugoodo ama miir beelana kashafaha wuu iska qaadi jira can wejhi wejigiisu ka wareejin jira go'aasi wey yani xanuunka markuu ka bato marna go' isi saara marna iska qaada warka ma hayo وقال مركاس فقال النبي وحيري وهو كذلك أسوى حالداس كسغا حالداس أو سكرات الموت كسغا أي وحيري لعنة الله لعنة الله على اليهود يهود دشيد الله يلي والنصارى نصارى إلهي رحمة سهكف قيو اتخذوا وحيشين قبور أنبيائهم النبي ياشهد وقبر ياشهد بمساجد مساجد كالدكتين أسوى مرنا قوئي سساري يقوئي حنونك مركو كبت وجهي سساري مرنا كتوري أي سيدة به جرى النبي عليه الصلاة والسلام يحذر عائشة هذا الكأرانيس يحذر النبي ودقي ما صنعوا ومدي سعود دقيا وحي يهود يا نصارى سميان وكرئين سميان قبور تودي ambiyada iyo saalixiinta inay masaajid ka dhigtaan ayuu uga digaya nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu nabigu wuxuu yidhi laa yabqiyanna yuusan ku baaqi noqonin diinaani laba diin biardi alcarabi dhulka jaziira alcarabiya laba diimood yaysan ku baaqi noqonin diinta islaamka keliya ha ku baaqi noqoto weeyaan xadiidkaasna bukhaari iyo muslimba way soo saareen وكان هذا هذا الكاس أو نبيه أرنيه أي وحوها من آخر ما تكلم وحي أو نبيه كهر لكي أقدم به وأوصى به الناس تتك وحو كردر دار من هذا الكاس أقدم به وكرر مرارا نبيه وحسوع العلي إن يعني طور جير أي وحسوع العلي الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم تيبو كسعلي الصلاة صلاة الصلاة صلاة أي احفظوا صلاة احفظوا صلاة والصلاة إلالية وحفظية وما ملكت وحي أي حنتي أيمانكم ذكيذين أي حنتانو الضوامذي يعني ضدك مسؤولية تأتك أهيدين وحالا وحي أذيك أد مسؤولية دي سهيسو إلالية حقوق إليهم بؤرنا يومين هذا وبالله توفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم